halkani waa washington la-anta afka soomaaliga idaacadda voice of america si toosa waxaad nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrband hirarka efemida geeska africa iyo bogga internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha nofembar waa afar iyo toban sanadka laba kun shan iyo toban idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan ka soo jeedinaya anigoo ahaa cashi ibraahim iyo haaruun macruuf
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a weeraro ay ku dhinteen in ka badan boqol qof oo xalay ka dhacay magaalada baris ee dalka faransiiska weerarkii ugu horreeyey wuxuu ka dhacay waqooyi koonfureed meel ka xigta barisah stadiumkana xoogaa u jirto dabadiisa meesha waxaa ka dhacay qarax baa ka dhacay qaraxii markii uu dhacay waa markii ugu horreysay qaraxuu dhacay markaa dadku way jahweerarsanaayeen dadka badankooduna qaraxii unbay maqleen wax badan may fahmin madaxda caalamka oo uu ka mid yahay madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa weerarkaasi si weyn u cambaareeyey This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, uh, but this is an attack on all of humanity.
waxa uu yidhi madaxweynaha maraykanka ma ahan weerarkani mid lagu qaaday oo keliya baris ama dadka faransiiska waa mid lagu qaaday bani aadminimada iyo qiyamka caalamiga ee aan wada wadaagno waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warka caalamka argagixiso ayaa qaraxyo isku dhowdhow oo deg deg ah habeenkii jimcaha ee xalay ka fuliyey magaalada baris ee dalka faransiiska kuwaas oo ay ku dhinteen dad fara badan iyadoo ay la socotay xabado si darandoori ah u dhacaya iyo qaraxyo waaweyn in ka badan boqol qof ayaa ku dhimatay hal goob oo keliya kadib markii nin hubaysan uu weerara ku qaaday tiyaatar ku yaala magaalada baris isagaoo dad fara badanna maxbuus ahaan u qabsaday ka hor intii aanay boolisku gelin dhismaha oo aanay soo gabagabaynin ismari waagii taagnaa laba qof oo ah kuwa weerar kuwa soo weerar tegay ayaa ka mid ahaa dadka dhintay ilaa iyo kun qof ayaa ku jirtay howlka tiyaatarka ee halkaasi ku yaalla kaas oo ay ka tumaysay koox maraykana mar kaliya ayaa waxaa la maqlayay rasaas ka dhacaysa qoryo darandoori ah dad fara badan ayaa baxsaday intii ay socotay rasaastu madaxweynaha faransiiska francois holland ayaa sheegay inuu ku dhawaaqayo in wadanku uu galay xaalad deg dega dowladda maraykanka ayaa dhinaca kale sheegtay inay ilaa xad hubto in ninka lagu magacaabo jihaadi john oo ah jihaadisto u dhashay dalka britain oo ka soo muuqday cajaladaha kooxda isis lagu dilay duqayn ka dhacday magaalada raqa maraykanka ayaa sheegay inuu ninkaasi ku dhintay duqayn ay geysteen diyaaradaha maraykanka afyeen u hadlay isbahaysiga uu maraykanku horseedka ka yahay ee ka dagaalamaya wadamada ciraaq iyo siiriya ayaa sheegay in duqayntaasi ay geysatay diyaarad ka mida kuwa aan duuliyaha wadin ee laga leeyahay dalka maraykanka lalana beegsaday baabuur maalintii khamiista gelinkeedii dambe magaalada raq ee caasimada u ah ururka isis afayeenku waxa uu sheegay in hubin kama dambaysa loo baahan yahay in la sameeyo si loo xaqiijiyo ninkaasi inuu dhintay waxa uu sheegay in qof labaad oo la dilay laga yaabo inuu yahay darawalkii ninkaasi wadid waday ma jirin qof kale oo bartilmaameed ahaa oo ku dhintay weerarkaasi uu geystay maraykanku
wax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oad naga maqlaysaan ugu yaraan sidaad warkaba ku maqlayseen boqol qof ayaa ku dhimatay weeraro xiriir ah oo ka dhacay magaalada baris weerarada ayaa isugu jiray kuwo loo adeegsaday hubka fudfudud iyo qaraxyo ugu yaraan dhowr goobood oo kala duwan ayaa lala beegsaday weeraradan oo ay ku jiraan tiyaatar ay ku jireen boqolaal qof iyo agagaarka garoonka weyn ee kubadda ee qaranka ee state de france madaxweynaha waa madaxda caalamka ayaa cambaaraysay weerarkani haaruun macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyey weeraro la aaminsan yahay inay yihiin kuwa argagixisaa ayaa xalay lagu qaaday dhowr goobood oo ku yaala magaalada baris dableyda weerarka qaaday ayaa adeegsatay hubka darandooriga u dhaca iyo qaraxyo khadar axmed xasan waxa uu ku nool yahay magaalada baris weerarkii ugu horreeyey wuxuu ka dhacay waqooyi koonfureed meel ka xigta barisa stadiumkana xoogaa u jirto dabadiisa waa garta marka maxaa ka dhacay meeshaas meesha waxaa ka dhacay qarax baa ka dhacay qaraxii markii uu dhacay waa markii ugu horreysay qaraxu dhacay markaa dadku way jahwareersanaayeen dadka badankoodna qaraxuunbay maqleeno wax badan may fahmin aduu qaraxyadii markii ay wada dhaceene kuwii kalena dhaceen baa la fahmay in meesha howlgal ka jiro oo howlgal ka dhacay ciidankiina ay yimaadeen waagarta marka garoonka stade france eh, hortiisa ama agaarkiisa imise qaraxa ka dhacay waxaa ka dhacay qarax baa ka dhacay hortiisa meel wax yar u jirto xoogaa aan u jirtana qarax kalaa ka dhacay laakiin meesha ugu dhow stadiumka waa qarax keliya weerarka hore kadib ayaa markiiba lasoo sheegay weerar kale oo ka dhacay magaalada baris weerarka ugu culusna waxay u muuqataa inuu ahaa mid lala bartilmaameedsaday tiyaatar lagu caweynayo oo lagu magacaabo bataclan kabacdi waxaa xigay qaraxii ay ku dhinteen dadka gaadhaya adigu shan iyo labaatan qof baa markii ugu horreysay lasoo sheegay baklaa baa ladhahaa meel meherada bay ahayd markii dambena lagu qafaashay dadka gaadhaya lixdanka qof waa garta marka meeshaas maxaan ku idhahdaa waa tiyaatirka dadku ay ku daawanayeen masrax- masraxiyadda ka socotay waa waa tiyatarka haa waa garta waxaad iiga sheekaysaa marka n guud ahaan markaad fiiriso weeraradu imise goobood bay ka dhaceen magaalada baris guud ahaan weeraradu waxay ka dhaceen toddoba meelood marka laysku wada daro laba meelood oo qaraxa iyo shan meelood oo weerar caadi ah weeraradan eh, hubka loo adeegsaday kasokow qaraxa kuwa kale maxaa loo adeegsaday Een, kuwa kale waxaa loo aegse- adeegsaday qoryo een, hu- qoryo dad hubaysan bay ahaayeen qoryo u adeegsadeen maadaama aan la duubaynin oo aan laynoo soo sawirin ama laynoo aynaan arag een, waxaa ilaa iminka loo inoo sheegayaayo een, dadka warbaahinta localka ay u sheegaysaa in ay ahaayeen qaraxyo inay ahaayeen weeraro een, lagu soo qaaday een, dadka qoryahana lama sheegin ilaa iminka qoryihii ay isticmaalayeen dadkaasi laakiin inuu weerar ahaa dad hubaysan ay kusoo qaadeen dad shacaba ayuunbaa laynoo sheegay goobjoogo kale oo ku sugan magaalada baris laguna magacaabo sayid cali maxamed cali calasow ayaa isna idaacadda v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen garoonka banaankiisa hore ee ciyaarta ay ka socotay ayaana qaraxu koowaad uu ka dhacay iyo kii labaad ilaa kii saddexaad oo markii dambe ay ciyaartooydii iyo dadkii garoonka ku jiraba iyagoo dib usoo baxaya haddana uu qaraxii saddexaad boo isla go- ee garoonka agtiisa ka dhacay iyo rasaaseyn kale oo dadka lala beegsaday iyo meeshan ay qabsadeen oo ay ku qabsadeen tiyaatarkan la yidhaahdo balank oo ay ku qabsadeen bo- boqol qof dad ku dhow marka waxaad iiga warantaa tiyaatirkani waa tiyaatir nooceeya oo batakalaan la yidhaahdo waa tiyaatir nooceeya een, halkeebuu ku yaalaa wuxuu ku yaalaa bariis dhexdeeda shaarcan koo iyo tobanaad oo waxauna u dhoweeyaa maqaayadan comboudyaha waana isa- oo isagu oo isla maqaayadan iyadoo ay tahay nag club oo dhalinyaradu habeenkay soo wadaadaan oo lagu caaweeyo tiyaatarkuna uusan aada uga sii fogeyn oo meesha uu ku dhegan yahay dad badan ayaa la haysta ahaan loogu qabsaday tiyaatirka ku yaala magaalada baris oo ay ka tumayeen koox muusig oo ka socota dalkan maraykanka waxaana masraxiyaddii oo socota mar keliya soo dhex galay dhawaaqa rasaasta hubka fudud ilaa kun qof ayaa goobta joogtay kuwo badan oo ka mid ahna way baxsadeen ilaa hadda ma cadda tirada kama dambaysta ee dhimashada waxaase wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan inay ka badan tahay boqol qof tiyaatirka dhexdiisa keligiis maqaayad u dhow garoonka kubadda cagta ee stade france oo ay ka socoto ciyaar saaxiibtinimo ah oo u dhexaysa wadamada jarmalka iyo faransiiska ayaa iyadana weerar lagu qaaday ciyaarta waxaa daawanaya madaxweynaha faransiiska vakaswa holand oo isaga markiiba laga daadgureeyey garoonka khudbad uu jeediyey markaasi kadib ayuu ku dhawaaqay in xaalad deg deg a u galay waddankaasi waxaana uu amray in la xidho xuduudaha waddanka waxa uu amray in ciidamada milatariga la dhigo waddooyinka tallaabadani oo lagu tilmaamay mid aan horey loo arkin Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre euh, quelque acte que ce soit.
waxa uu yidhi madaxweyne holand waa in dowladdu ay xaqiijisaa inaanu waddanka soo gelin qof ficiladan oo kala geysan kara iyo inay soo qabtaan kuwii ka dambeeyey faldembiyeedkan haddii ay isku dayaan inay waddanka faransiiska ka baxsadaan khadar axmed xasan waxa uu ka mid ahaa dadkii la socday khudbaddaasi Een, madaxweynuhu markii qaraxu dhacay kadib madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha guduhu waxay ku jireen stadiumka ciyaartay daawanayeen Een, markii uu ka soo baxay een, shir jaraa'id deg deg uu madaxweynuhu qabtay uu dadka kula hadlaayo dadka wuxuu ugu baaqay in xaaladda la dejiyo oo ciidanku gacanta ku hayaan nabadgelyada iyo amniga wuxuu sheegay in xuduuduhu xidhan yihiin oo xuduudaha dalka laga soo galo cidina aanay kasoo geli kari- kari- kasoo geli karin cidina aanay ka bixi karin inta howlgalkani socdo iyo in ay dadku isdejiyaan oo guryahooda joogaan Een, sidoo kale shir deg dega baa een, caawa dhacay oo wasiirada een, dowladda oo dhani ay ay ay qabteen shirkaa wixii ka soo baxay oo ahaa in nabadgelyada la ilaaliyo iyo in ilaa berri dadku guryahooda aanay kasoo bixin inta howlgalku socdo ayaa shirkaa dambena ka soo baxay madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isaguna khudbad uu ka jeediyey aqalka cad ee maraykanka looga arrimiyo waxa uu ku cambaareeyey weerarka waxa uu carabka ku adkeeyey in maraykanku garab taagan yahay faransiiska This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, uh, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share.
waxa uu yidhi ma aha We weerarkani stand mid lagu prepared qaaday oo keliya and ready baris ama dadka provide whatever faransiiska assistance waa weerar the lagu qaaday government ayuu yidhi and people aadaminimada of France iyo qiyamka need caalamiga ah to ee aan respond.
wadaagno waxaan diyaar u nahay France is ayuu yidhi inaan wixii kaalmo ah our ee oldest dowladda iyo ally.
dadka faransiiska ay nooga French baahdaan people aan have siino stood sidii ay shoulder to weerarkani uga shoulder jawaabi lahaayeen with the United faransiisku States waa time wadan and again.
ayuu yidhi aanu leenahay we wanna gaashaan be buursi very qadiimi ah clear that we dadka stand faransiiskana together with them mar walba way garab in the fight taagnaayeen against maraykanka terrorism waxaan and caddaynaya ayuu yidhi extremism.
inaan xaqiijinno inaan ku garab taagannahay Terrorism itself.
dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo xagjirnimada madaxweyne obama waxa uu sheegay inuusan weli la hadlin madaxweynaha faransiiska François Hollande balse uu rajaynayo inuu la hadlo maalmaha soo socda waxaase uusan qarinin inuu diyaar u yahay gacanqabashada faransiiska This is a heartbreaking situation, and obviously, those of us here in the United States uh, know what it's like. Uh, we've gone through these kinds of episodes ourselves.
waxa uu yidhi waa And, xaalad naxdin leh dadka whenever, maraykankana waa xaalad uh, ay these soo kinds of arkeen attacks waana soo happen, marnay we've always duruufahan oo been able to count kale on the French markii people, weerkan oo kale uh, nagu to dhaco stand waxaan with mar us.
walba isku hallayn jirnay Uh, ayuu they've yidhi been an kaalmada extraordinary faransiiska counterterrorism annaguna partner, sidaasi si la uh, mid ah and- ayaanu garab istaagaynaa ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan goobjooga ku sugan gudaha tiyaatirka ayaa sheegay in debleydu ay rasaas ku harqiyeen dadweynaha iyagoo rasaasta kala joojiye oo keliya markii ay qoryaha dib u cabaysanayeen oo saddex jeer ahayd goobjoogahaasi ayaa ku sugnaa meel u dhow irid laga baxo waxaana u suurta gashay inuu baxsado mid ka mid a qaraxyadii ugu horreeyey ee dhacay ayaa lala egtay bannaanka hore ee garoonka uu madaxweynuhu ciyaarta ku daawanayey markii madaxweynaha garoonka laga saaray ayaa dad badan ay ku ordeen barxadda kubadda lagu ciyaaro ee garoonka bartamihiisa iyagoo argagaxu ka muuqdo maqaayado iyo goobo ku yaalla magaalada baris ayaa la bartilmaameedsaday madaxweyne fakaasuwa holaan ayaa isugu yeeray shir golaha wasiirada oo degdeg ah kadib markii uu soo saaray in xuduudaha waddanka la xidho xaaladda magaalada baris ayaa qasan sida uu ku soo warramayo khadar axmed xasan dadku waxay filayaan een, maadaama ay ahayd een, sanadkani uu ahaa markii saddexaad afraad ee qarax noocan ay ka dhaco een, dadka cabsi way jirtaa way ka muuqataa sidoo kale dowladda culays fara badan baa jirta maadaama een, koobkii een, yurub halkan lagu qabanayay sidoo kale soddonka november waxaa lagu qabanayay magaalada baris een, een, een, een, shir la- shirkii cimilada adduunka lagaga haraysanayay shirkaasoo madax baniimanaysay waxaa halkaa iyadana culays fara badan bay dowladdu ka dareemaysaa shacabkuna een, way jiraan dad fara badan oo welwel fara badani hayo sidoo kale dadiyowga muslimka ah ee halkan degan een, welwel fara badan oo kasii badan dadka een, muwaadiniinta ah ayay dareemayaan Een, oo waxaa la sheegayaaba in uh, saxaafadda localka ay sheegaysaa in magaalada kaaley kaaliyi ee xuduudda ku taalla ingiriiska iyo faransiiska ee xagga faransiiska soo xigta dad qaxoontiya in een, oo kaambi ku jiray in la gubay oo xeryahoodii lagu gubay oo dad cadhaysan ay ku gubeen Een, marka een, dadka qaxoontiga ah iyo dadka muslimka ahiba waxay baqdin weyn ba ay ayay dareemayaan sayid cali maxamed calasow oo isna ka mid a dadka ku nool magaalada baris waxa uu leeyahay inkastoo haatan aysan caddayn ciddii ka dambaysa weerarkan haddana waddankaasi farta waxaa lagu fiiqayaa argagixiso weli jawaab cad dowladdu ma aysan kasoo bixin inkastoo ay leeyihiin argagixisa ayaa soo weerartay wada- wato magaalada baris iyo uun oo keliya iyadoo ay tilmaamayaan in labadii qof ee weerarkaa soo qaaday ay yihiin kuwo boolisku ay caddeeyeen in la dilay oo ay dhinteen oo ay xaaladuna imika kusoo noqonaysa sidii la- la- la rabay waa garta marka weerarka weeraradan dhan waxaa ka dambeeyey may leeyihiin laba qof laba qof ayay tilmaamayaan mase jira xaqiiqda dhabta ah inay ka badan yihiin ayaana macquula oo warbaahinta qaarkood ay sheegayaan aragtidaasi oo kale waxaa qaba roland marshall oo ah khabiir ka faallooda waxna ka qora arrimaha argagixisada isagoo jooga magaalada chicago ee dalkan maraykanka ayuu ka warramay sida uu u arko cidda ka dambaysa weerarkan Well, uh, because uh, the, the number of um, of French uh, people moving to uh, getting to Iraq uh, and Syria to, to fight alongside this group. Uh, waxa uu yidhi has sababtu waxay become, tahay uh, tirada dadka already a faransiiska ee political tegay issue ciraaq in iyo France, siiriya si ay security kooxahan uga issue.
garab dagaalamaan uh, waxay the noqotay arrintaasi ayuu yidhi Charlie Hebdo, uh, siyaasad waddanka killing as faransiiska well gudihiisa that weliba occurred, arrin dhinaca uh, amniga in January dilka this weerarkii year, shaqaalaha wargeyska uh, jaali was hebdo very ee much dhacay in bishii connection janaayo with sanadkan ayay Islamist taasi la xiriirtaa terrorism ayuu yidhi and- dabcan waxaan u baahannahay ayuu yidhi baaritaan iyo caddaymo laakiin waxaa muuqata in dadka ka dambeeya weerarkan maanta ay la xiriiraan kooxda isis roland marshall waxa uu sheegay in weerarkan uu si weyn u saameyn doono siyaasadda arrimaha gudaha iyo dibadda ee faransiiska Uh, this, this is going to affect uh, very much French politics. Uh, it's as well going to affect our waxa uu yidhi arrintan waxay saamaynaysaa siyaasadda faransiiska waxay kaloo saamaynaysaa siyaasadda arrimaha gudaha dhinaca amniga waxay xoojinaysaa ayuu yidhi aragtida xagjirka ah ee laga qabo dunida islaamka taasi oo aan mustaqbalka ahayn wax fiican ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay in wax kasta uu ku garab istaago faransiiska uu sameeyo waxa uu sheegay inuu ka naxay weerarka baris qaramada midoobeyna afayeen u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobey banki moon ayaa sheegay inuu si weyn u dhaleecaynayo weerarkan oo ku tilmaamay mid laga yaqsoodo weeraro argagixisaha oo faransiiska lagu qaaday bishii janaayo ee sanadkan ayay ku dhinteen toddobiyo toban qof
aad ayuu mahadsan yahay warbixintii uu haaruun macruuf nooga diyaariyey weeraro argagixiso oo xalay ka dhacay magaalada baris kaasoo ay ku dhinteen dad gaaraya ugu yaraan boqol qof halkaad kala socoteenna waa idaacadda aroornimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ugu baaqay madaxweynaha burundi inuu ka qayb qaato wadahadallo lagu soo afjarayo xiisadda iyo qalalaasaha ay dadku ku dhinteen ee waddankaasi ka soo socotay madaxweynaha ayaa fariin toos oo muuqaala u jeediyey dadweynaha burundi madaxweyne obama waxa uu sheegay in dilka dadka rayidka ah iyo nacaybka jira uu mijaxaabinayo mustaqbalka waddankaasi caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa warbixinta nooga diyaarisay madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha dalka burundi in ay ka qayb qaataan wadahadallada lagu dhammaynayo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan waddanka laguna joojinayo mawjadaha rabshadaha ah ee sii kacaya madaxweynaha ayaa fariin fiidiyow ah kula hadlay dadka reer burundi
Burundi is a proud and beautiful country. But in recent months, the future of the land you love has been put at risk. Leaders have spewed hate.
qofkani waa madaxweyne barack obama maanta waxaan rabaa in aan si toosa idinla hadlo dadka reer burundi burundi waa waddan sharaf leh oo qurux badan laakiin bilihii u dambeeyey mustaqbalka waddanka aad jeceshihiin waxaa la geliyey halis madaxweynaha ayaa sidoo kale khudbaddiisa dhinaca fiidiyowga ah ee ugu talagalay dadka reer burundi waxa uu ku yidhi Terrible acts of violence have taken the lives of innocent men, women, and children. From Burundi's painful past, we know where this kind of violence can lead. Today, you have the chance to choose a different path. And you're not alone. For many years, your partner.
waxa uu yidhi dilka loo geysanayo dadka aan waxba galabsan inay halis gelinayso mustaqbalka waddanka ku yaala bartamaha afrika waannu ognahay xanuunkii horay uga dhacay dalka burundi waanan ognahay waxa ay rabshadaha noocan oo kale ah horseedi karaan maanta waxaad haysataan fursad aad ku doorataan mustaqbal midkan ka wanaagsan keligiinna maaha ayuu yidhi madaxweyne obama sanooyin badan waddamada idinla midka ah ee ku yaalla gobolka iyo dowladda maraykanka waxay si wada jir ah uga wada shaqeeyeen sidii gacan looga geysan lahaa waddan nabad ah oo xoog leh madaxweyne obama waxa uu ku booriyey dowladda in ay ka hortagto dacaayadaha oo ay ku lug yeelato wadahadallo heer caalami ah oo lagu dhexdhexaadinayo oo ka dhaca meel ka baxsan waddanka waxa uu sidoo kale ka codsaday dadka reer burundi inay ka hortagaan rabshadaha oo ay ka wada shaqeeyaan midnimo
warbixintaasi caashe ibraahim aadan ayaa nooga diyaarisay khudbad toosa oo madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama u jeediyey dadweynaha dalka burundi halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america
subax wanaagsan mar kale cabdifataax axmed bashiir waxa uu in muddo ah deganaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya halkaas oo wax ku soo bartay isagoo jooga magaalada garoowe waxa uu u sheegay v o a in wakhtigan aanay habboonayn in dadkaasi lagu soo celiyo gudaha dalka soomaaliya wariyahayaga nuux muuse birjeeb ayuu uga warramay sababta aanay u habboonayn inay xilligan dadku ka soo laabtaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sideed sano sagaal sano oo qaxootiya kadib marka inkastoo taladu aysan gacanteeda ku jirinoo dee nin waalid ugu taliya aan ahaa waxay ahayd go-aan xaafareerkii iyo waalidkii ay markaa qaateen intaa ka badan inaysan qaxooti ahaan karin rajada la qabayna waxay ahayd in xiliyada soo socda labada sane ee soo socda saddexda sane ee soo socda waxaan ka hadlaynaa sagaashan iyo sideedii in dalku iskaa xasili doono dowlad la heli doono marka rajooyinkaas oo la qaba darteed baa reerkaygi waxay istuseen in ay dib u laabtaan dalkii oo ay noloshii dalka dib ugu laabtaan markaan usoo noqonno dhankan kale maxaa filaysay markii hore maxaase la kulantay markii aad dalka timid sagaashan sideedaad timid inkastoo ay sheegtay inaad dhowr jeer dalkii gaar ahaan xiriihi qaxootiga aad dib ugu noqotay waayo yacni waxaa ii muuqda sawirka ah qof xeryaha qaxootiga jooga ama waalid ah ama waalid loo yahay noloshiisu ay meel dhexaad tahay ma oran karo nolol fiican baa xeryaha taalla laakiin noloshiisu ay ammaan tahay waxbarasho haysta oo aan lacag ka bixinin haysta biyo nadiif ah oo aan lacag ka bixinin degan dhul wax uga dhisan yihiin waxay doontaba ha noqotee oo aan kira laga qaadayn isla markaana ku dhex nool dal nidaam iyo kala dambayn xeryo buliis oo shaqaynaya buliis maxay ahaytoy dadka kala celinaya maxkamado shaqaynaya hay-ado gargaar oo lala xisaabtamaya oo dowlad ku xiran yacni dal haykal dowladeed u dhex dhisan yahay baanu ku dhex nooleen dalkii baa nimid maxaa dhacay dee imaanshuhu wuxuu ahaa anoo oranayo iska qadar rabi bay ahayd laakiin haddana wadaniyada iyo dal jacayl bay naga ahayd dalkii baa nimid haddaan xaqiiqda kuu sheego markaa aan imanaynay iyo maantaba yacni helitaanka biyaha nadiiftu waqti bay ku qaadataa qofka caadiga ee soomaaliga ah ee maanta ku nool dalka gudihiisa biyaha caadiga ee la cabo ee nadiifta ah ma aha wax meel kasta laga heli karo haddii aad heshana ma aha wax bilaash kugu soo gelaya ee waa wax lacag lagu bixiyo kasoo tag as-aaska qofka bili-aadankaahi wuxuu u baahan yahay afar shay waa inuu helaa meeluu ku noolaado deegaan ah waa inuu helaa adeeg waxbarasho waa inuu helaa adeeg caafimaad waa inuu helaa adeeg nabadgelyo ama security dalka soomaaliya afarta adeeg xaguu ka marayaa xilligaa xaguu ka mariyey waa wax su-aal kale haddase xaguu ka mariyaa xaqiiqatan waxaan ku oran karaa afartaa adeeg waxaan lagu dambaabayn oo xaqiiq ah inaysan jirin maamul ama dowlad maanta oran karta afartaa adeega oo bilaasha baan bixina waxaan u nimi aan ku soo laabanay dal nabadgelyadiisu ay tahay habeenba sidaad ku baridayo sidii waagu kuugu baryo waxaan ku soo laabanay dal adeega waxbarasho uusan lahayn manhaj midaysan oo dowladi ay kontaroosho waxaan ku soo laabanay dal laamaha amniga iyo laamaha cadaaladu hadday jiraanna aysan si fiican u shaqayn meelaha qaarna aysan kaba jirinba yani waxay noqotay dadkii intiisa badan waagiibaa ku baryay dadkii marka iyadaha aan la soconay ama diyaaradii marka aan wada soconay dadkii saaraa toddoba qoysoo baanu ahay intii caailada ahayd oo istaqaanay marka iyada ah waxaan kuu sheegaya lix kamida maanta dib ay ugu laabteen xerihii qaxootigaah waayo sababtay u laabteenna maaha inay xerihii jecel yihiin laakiin waxay tahay adeegii iyo ay ku haysteen xeryaha noloshii ay ku haysteen xeryaha wax u dhaamaa dalkii ma jira nuuxo waxaan kuu sheegayaa ardayga iskuullada maanta dhigta soomaaliya meeshay doontaba ha ahaato arday aan fii bixinini ma dhigto iskuul taa micnaheedu waxay tahay waxbarashada dalka soomaaliya taallaa waa lacag waana taata loo baahan yaha inay ogaadaan dadka xeryaha jooga way wanaagsantahy in dalka lagu soo laabto lakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo xaqiiqda dalka soomaaliya taalla adeega caafimaadka kuu soo haray adeega caafimaadka waa meesha mucjisada badan ay ugu jirto waxaan arrimahan ugu celcelinaya waxay tahay waxaan ogahay dad badan oo soomaaliyeed oo xeryaha ku nool oo aan ogahay inay dalkoodii jecel yihiin inay kusoo laabtaan ay jecel yihiin in aan waxuun uga tilmaamo nolosha ka jirta adeega caafimaadka dalka ka jira maanta ma jiro hal isbitaal oo la oran karo maanta wuxuu bixiyaa adeeg waxbarasho adeeg aan idhaahdo caafimaad oo bilaash caafimaadka dalkuna waxa uu gacanta ugu jiraa dalka soomaaliya caafimaadkiisu dhakhaatiir goobo ganacsi leh iyo farmashiistayaal dawada ay doonaan soo dejiya waana shayga ugu qaalisan ugu qaalisan ee qofka soomaaliya maanta ku nool ay tahay inuu had iyo jeer ka fikiro waxaa sheegaya in soomaalidaas hadda aad ka hadlayso halkaa ku dhaqan meeshii aad ku nooleed dalkii dib loogu soo celinayo waa laisku raacay in dalkii dib loogu soo celinayo haddii la yidhi dalkiini ku laabta maxay tahay marka waxyaabaha ay ku diidi karaan ama isleedahay xataa dhibaatadaasi dib ay u eegayaan waa arin waa su-aal muhiima nuuxahu haddii la yidhi dalkaaga dib ugu laabo maxaa kuu furan aan ka ahayn inaad dib u laabato laakiin waxaan haddana baraarujinayaa qofku marka uu qaxooti yahay oo uu ku jiro xero qaxooti weliba xerada dhadhaab waxaa la yidhahdaa waa xeryaha adduunka maanta ugu weyn bay ka mid tahay xuquuq bay leeyihiin adduunka meel repatriation ama dib u celin ay ka dhacday voluntaria oo xaaladda soomaaliya oo kale dad ay ku laabteen qof kastaa taariikhda dib buu eegi karaa waa fiirin karaa yacni dadku dalkooda inay kusoo laabtaan xaq bay uleeyihiin laakiin xikmadaydu waxa weeyaan oo keliya war meesha aad kusoo laabanaysaan waxaan ognahay oo kale in la yidhi si ikhtiyaar bay usoo laabanayaan qofkii ikhtiyaarli wuu soo laaban karaa maadaama hadda jaaniskaaba ay haystaan inay laba goor fikiraan intaysan go-aan qaadanin inay dalka dib ugu soo laabtaan waxay samayn karaan inay soo sahamiyaan waxay eegi karaan inay maxay ahayd qoyskii fududi qof iyo laba intuu soo diro bal meeshuu degila yacni mucjisada jirtaan kuu sheegaya arrinta aan ugu khatarta badan ninka la yihahdo nuux dadkan hadday soo laabtaan kooda ugu yari saddex iyo labaatan sano afar iyo labaatan sano shan labaatan sano soomaaliya ka maqan yahay meelihii ay ka tageen muuqaal ahaan iyo dad ahaan iyo maxay ahayd nolol ahaan intuu waa isbedeshay marka xaggee kusoo laabanayaan horta waa inuu qofku garanaya meesha kusoo laaban karo qofkii ka qaxay muqdisho sagaashan iyo koodii sagaashan iyo labadii ee xeryaha qaxootiga galay caawa shan iyo labaatan sano u joogaa muqdisho hadduu yidhaha waan kusoo laabanaya ama hadduu yidhaha kismaayaan kusoo laabanaya ama baydhawaan kusoo laabanaya dadkuu yaqaanay ma ka helaya noloshuu yaqaanay ma taallaa duruuftii uu kaga tegay ma taallaa yani waa su-aalaha u baahan in la isweydiiyo aad bay u adag tahay aad bay u adag tahay kaasi waxa uu ahaa cabdifataax axmed bashiir oo ka mid ahaa dadkii horay dii ugu qaxay xeryaha dhadhaab hase yeeshee kusoo laabtay soomaaliya waxaana uu ka digayey in dadku aysan si aysan ka fiirsan ay ugu soo laabtaan wadanka soomaaliya hadka halkaad kala socoteenna waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america bal haatanna qodobadii warka caalamka ugu doorka roona caasha argagixiso ayaa qaraxyo isku dhowdhow oo deg deg ah habeenkii jimcaha ee xalay ka fuliyey magaalada baariis ee dalka faransiiska kuwaasoo ay ku dhinteen dad fara badan iyadoo ay la socotay xabado si darandoori ah u dhacayay iyo qaraxyo in ka badan boqol qof ayaa ku dhimatay hal goob oo keliya kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday tiyaatar ku yaala magaalada baris isagoo dad fara badanna maxbuus ahaan u qabsaday ka hor intii aanay boolisku gelin dhismaha oo aanay soo gabagabaynin ismariwaagii halkaasi ka taagnaa laba qof oo ah kuwa soo weerarka tegay ayaa ka mid ahaa dadka dhintay ilaa iyo kun qof ayaa ku jirtay hoolka tiyaatarka ee halkaasi ku yaala waa magaalada baariis kaasoo ay ka tumaysay koox maraykana mar kaliya ayaa waxaa la maqlay rasaas ka dhacaysa qoryo darandoori ah dad fara badan ayaa baxsaday intii ay socotay rasaasto madaxweynaha dalka faransiiska francois olana ayaa sheegay in uu ku dhawaaqayo in wadanku uu galay xaalad deg deg haron mahadsanid caasha wararka kusoo kordha weeraradaasi ka dhacay iyo qaraxyada ka dhacay magaalada barisna idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan wararka qaarkood dhimashada aad iyo aad bay intaas uga badinayaan si aatee bal intayna idaacadda ka bixin dhinaciisa uganda
codkaasi waa fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi waxaa heestaa la qaadaysaa xaliima khaliif mogol allah naxariista iyada ayaan kusoo gabagabaynayna heestaasi hibo idaacaddii subaxnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale hawada kusoo noqon doono galabta afarta haddii alla idmo waa anigoo ah cashi ibraahim iyo haaruun macruuf oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.